بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد waxaa ay kelmaddanani la xidhiidhaa guurka iyo madaaxibkiisa ama qodobo lagaga hadlayo kuwaasoo la odhan karo way ka caamsan yihiin xuquuqda labada qof maadaam iskuursigu uu marar badan badan yahay isfuraddiiiyo iskuursigiiba markii meelaha loo soo baxay ay si u yara badbateen waxaa wanaagsan qofku axkaamta guurka muxuu ku ansaxaa maxaase uu ku buraaba fikrad caama inuu ka qaato marka hore guurka iyo tacriifkiisa ama tilmaantiisa guur waxaa la yidhaahdaa laba lama lab iyo dhadig laysu keeno dariiqo sharciyana laysugu keeno bidariiqa sharciya nin iyo gabadh la ysku xidho oo aqal loo dhiso iyadoo shareecadda islaamka la waafajinayo sidaa daraaddeed baa islaamka ka hor waxaa jiri jiray guuro dhowra midi waxa uu ahaa saaxiibka la yaqaano iminkaba gaaladu ay isticmaalaan ee labada qof iyadoon wax meherisuha inay iswataan midi waxa uu ahaan jiray gabadhu intay meel calan ka taagatay leedahay ana haahunaa anigu ay kan in tobaneeye qof soo maraan kay doonaysana ay ka qabsato ama koox fara badan ay ku soo ururaan oo ka ay doonayso uun hadhowta ay tidhaahda kanaa iga dhalay haddii ilma ay dhasho manay diidi karayno xeerkoodaa sidaa dhigaya mid kale waxa uu ahaa ninku had iyo jeer inuu gabadha yidhaahdo nin ha ii soo marto oo sidii lagu yaqaanay xoolaha waa loo qoordhayi jiray xoolaha maro kadibna aynu isku dambayno midna kanuu ahaa sidan iminka aynu isu guursanno kaasaana sax ahaa oo diintii nebi ibraahim waafaqsanaa kiibaa markaa islaamku uu sugay saddexdii kalena xumaan ay leeyihiin daraaddeed ayaa meesha islaamku uu ka saaray waaya tacriifu rid tacriifu nikaax iyo qaybaha uu berigaa hore lahaa sidaasay ahayd marka labaad aynu intaa soo dhaafno islaamku wuxuu dadka jeclaysiiyey oo uu aada iyo aada u dhiirigeliyey guurka sababtu u jeclaysiinayaana waxa weeye waa dariiqada u muhiimsan ama ugu habboonee lagaga hortegi kara xaaraanta iyo sinada leanna islaamku wax kastoo uu xaaraantinimeeyo waxa uu sameeyaa shay badiila wax bedela oo halkiisi lagu buuxiyo khamrigii baa la xaaraantinimeeyey fa axalla allahu sharaaba labiid ilaahay sharaabka macaan buu xalaal ka dhigay markuu khamrigii xaaraantinimeeyey ribada ayaa ilaahay uu xaaraantinimeeyey amaahda saafiga ee bilaa ribada ah iyo shaygan loo yaqaano mudaarabada ee wada shaqaysiga xoog iyo xoolaha la ysku darsanaya ilaahay uu ku bedelay alistiqsaam bilaslaam tusbaxyadii iyo qoryihii lagu faashan jiray ayaa ilaahay uu xaaraantinimeeyey wuxuu ku bedelay salaata alistikaara salaada la tukado adigoo ilaahay weydiisanaya labada arrinee aada doonaysa inaad midkood ku tallaabsato inuu isagu kuu kala saafo oo ku kala tilmaamo sidaasun bay yihiin shay waloo xaraamihiba marka islaamku intuu xaaraantinimeeyo sidaasuu kuma daayo badiilkii kaa iska daayo kaa samee baa la leeyahay waa nidaamu alhadmi waalbinaa nidaam weeye ilaaha ilaahay wuu u soo dejiya addoomaha si wixii xunna u dumiyo wixii wanaagsanna u dhiso nusuus aada u badan oo qur-aan iyo xadiis bale baa dhiirinaysa guurka innaguna ay tahay runtii inaynu la qabsanno oo xigmadda iyo sirta ku jirta aynu dhannaminno oo aynaan ka gaabinin waxa ilaahay uu tilmaamay qur-aanka dhexdiisa zawaajka iyo guurku inuu yahay sunnatulxayaa waaba sunnihii noloshaba nolol kale may jirteena haddii qarnigaa hore uu dhammaado oo wax dambe ay dhali waayaan dee halkaasaa lagu tegi laha lagu dhammaan lahaa haddii laga maarmayo guurka aadan baa keligii ilaahay u dayn laha iyadoon cid kaleba jirin ayaa xaawo ilaahay u abuuray wa khalaqa minhaa zawjaha lamaanihiisii baa ilaahay u diyaariyey waa aragteenoo gaaladu berigii hore ha layska yareeyay yidhaahdeen asaaqadiya waxbaa cidhiidhi noqonaya ama waynaan kaba shaqi tegi karaynin waxaan faraha badana la dhaldhalaye bal inaga yareeyo kiniin iyo irbadii iyo waxa laysku jiil ha la geliya bay idhaahdeen oo maaragtay si uun ha loo soo yareeyo markay arkeen iyadoo lagaba dheereeyey oo dadku tirada xagga tira ahaan tiradii bableeshanka marka la eego halkii unay ku darandooriyayaan konton sano halkay taagneeyeen unay taagayn ama ay ka sii yaraadeen iminkaa la dhirinayaa wakhti dambe bacda fawaati lawaan in lacag la siinaya hadday isdhaldhalaan waaya sunnaha nolosha inay tahay inuu yahay lamaalanimada iyo guurku ilaahay isagoo tilmaamaya waxa uhi wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun shay walba lamaanaan ka dhigay baa ilaha ui lamaane birtiibaa lamaano ah oo xayawaankiibaa lamaano ah oo basharkiibaa lamaano ah subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha ilaahay baa xumaan ka hufan abuuray lamaanayaashoo dhan waa sunnihii nolosha weliba intaa kuma daynin rabbiye waxa uhi subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha mima tunbitu alardu wa min anfusihim wa mima laa yaclamuun ilaahay baa wanaagsan oo xumaan ka hufan abuuray lamaanaha waxa uu ka abuuray dhulka waxa uu dhulku soo saaro iyo dhirta iyo oo lab iyo dhadiga iyo bani aadamkii oo lab iyo dhadiga iyo waxaanay garanayninba oo aanay weli dareemin lamaananimadiisa waxba wax wadoo diraasad lagu sii sameeyaba waxaa la ogaanaya inuu lab iyo dhadig yahay waaya siduu islaamku u dhiirigeliyey axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam aada bay ugu caddahay qofku odayaasheenii hore waxay odhan jireen hadduu qofku wax laba shay ku loofarayo lama diida bay odhan jireen ha diidina binada iyo guurka bay idhaahdeen hadduu wax dhisayo showberigii hore ay ka soo horjeedeen oo ay odhan jireen xoolaha la dhaqdo dhoobada iyo dhagaxa iska daaye haddana waxay maamaadoodu ahayd hadduu bino ku loofarayo qofkaasi lacagtiisa oo bino gelinayo iska daaya bay idhaahdeen hadduu dumar guursanayo wax dhaldhalayo tarmayana ha ku loofara iska daaya bay odhan jireen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi saddex saddex qof ilaahay waxa uu isku waajibiyey inuu iska rabtaagayo oo u gargaarayo algaazi fii sabiil illaah waalmukaatab yuriidu aladaa waalnaakix yuriidu alcafaaf midi waa qofka jihaadka ku jira ee naftiisii iyo maalkiisiiba ilaahay ka iibinaya fii sabiili illahi u dhaqaaqay ilaahay baa u hiilinaya ka labaadna waxa weeye qof addoonahoo la yidhi intaa haddaad la kaalaydo naftaadii waa xor isagana ilaahay baa garab taagan oo cidun buu u sakhiraya ka saddexaadna waxa weeye qof guursanaya oo guurmeer ah doonayana in uu dhowrsoonaado oo sine iyo xaaraan uu kaga maarmo oo xalaal uu helo kaana ilaahay waxa uu isku waajibiyey inuu isagu u gargaarayo u helin doono waaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay isagoo guurka dhiirinaya si aynaan uga gaabinin zawaajku inuu ama guurku inuu yahay dhaqankii ambiyada ilaahayna qur-aankiisaabuu ku xus walaqad arsalnaa rusulan min qablik wajacalnaa lahum aswaajan wa duriya nebi maxamedo waxaanu abuurnay rusul adiga kaa horraysay baanu soo dirnayoo ooryana way lahaayeen iyo xaasas ubadna way lahaayeen macnaa may ahayn malaa'ige waxay ahayn bashar tusaale u noqon kara basharka kale marka sunnihii ambiyada inuu yahay baa uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam guurku waxaa kaloo uu xusay rasuulku sala allahu calayh wasalam isagoo isla sunnahaasun ka sii warramaya arbacun min sunani alambiyaa afar arrimood sunnaha ambiyada ka mid yihiin afar arrimood waa dhaqankii nebiyaasha alxinaa watacadur wasiwaak wanikaax xinaha bahalka la ydhaha macnaha qofku dee haddii timuhu caddaadaan inuu iska marsado xinaha oo uu ku bedelo oo aanu madow marinin iyo cadarka udgoonka inuu qofku isticmaalo oo urta uu iska ilaaliyo qof udgoon inuu noqdo iyo cadayga oo dabcan ah isdayde afkiisii udgooneeyo iyo nikaax guurka guurka waaya riwaayo kale waxay ahayd xubiba ilaya nisaau watiib wa jucilat quratu cayni fi salaa waxaa la jeclaysiiyey udgoonka ooryahaygana waa jecela ishayduna waxay ku qabowsataa salaada waaya mar kale ilaahay iyadoo guud ahaanba uu inoogu manno sheeganayo nicmooyinka uu ina siiye wuxuu ku daray liiskooda uu inoogu manno sheeganayo inaynu hellay xaasas aynu nolosha la qaadanno aynu ku raaxaysanno oo nolosheenna dhinacii inaga dhinaa inoo kaba wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay aayaadkiisii awoodihiisay ka mid tahay inuu idin siiye ooriyo idinka unu idinka abuura cirna kama soo dejin jinna ma aha laakiin waa qaar aad la noolaan karaysaan oo isjeclaan karaysaan oo kalgacal idin dhex mari karo oo nolosha macno iyo dhandhan u samaynaya aayaadka ilaahay bay ka mid tahay mawaddo iyo kalgacal baa ilahay idin dhexdhiga waa nusuus dhiirinaysa guurka waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu xusay isagoo dhiiri gelinaya guurka qofka ilaahay oo xaas wanaagsan ku arsaaqabu oori wanaagsan uu siiyo dabcan ooridii haddii nin wanaagsan la siiyana waa la mide waxa ilaahay qofkaa uu ka saaciday ama uu ka kaaliyey diintiisa barhkeed diinta qayb ka mid a ayaa ilaahay u ilaaliyey oo uu ka tiiriyey falyattaqi illaaha fi shadri alaakhar qaybta labaad ilaahay ha kaga boqo dee ha dhammaystirta uun ilaahay wuu bilaabo diintiisii kala badh buu ilaaliyey oo wixii farjiga kaga xumaan lahaa iyo xaaraanta ku dhici lahaa iyo sharaftiisii lubi lahayd iyo aakhiradiisii xumaan lahayd iyo xeer ciqaabeedkii la marin lahaa wuxoo dhamiba dhinacaasa uga dhaceen kol hadduu xaas yeesha barhka labaad un ilaahay kaga baqdo ayuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam waaya islaamku mar walba waa diin dhexdhexaada xadgudubna kuma jiro gaboodfalna ma laha ee mar walba waa tubta toosan iyo iyo khadka dhexe oo iyaguna waa ummadda dhexe manhajkooduna waa manhajka dhexe wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ilahay wuxuuhi waxaanu idinka dhignay ummad dhexdhexaada markaa qariisada iyo baahida qofka bani aadamkaa haysa habka uu gudanaya waa hab dhexdhexaada dadka qaarkood markay ka hadlayeen qofka baahidiisa waaba sida diinta kiristanku ama ragga kaniisadu ay qaateen manhajkay qaateen weeye waxay idhaahdeen qofku ha iskala aamusoon wixiisa hadday dumar tahayna nin yay u baahanay halkeeda ha iska fadhido hadduu nin yahayna dumar ha ka maarmo halkiisaasun dee ha iska joogo muxuu ka guursanayaaba ha saahida dee wixiisa ha iska haysto saa daraaddeed baad arkaysaa kii usha dheer sita ee markaa duubka lahaa ama wadaadkii kaniisaddu iyadoo la leeyahay ma guursado iyo taa duubka cad lee kaniisadda ka shaqaynaysa ma guursato macnaha waxay yidhahdeen qofkan wixii ilaahay uu ku abuuray hala aamuso ha ku arbudnaato laakiin miyay ku arbudnaanaysaa dee wuxuunaad haddana maqlaysaa uun boob baa inay yar u dhuuntay mid booba ayaa inan yar xumaan ku sameeyey ee kaniisadda ha laga eriyo ayuunbaad ka maqlaysaa iyadoo fadeexaddii soo baxay tii kalena iyana saasubay sinadii u qarsanaysay ille qofkan ilaahay baa ku abuuray waxan marka haddii loo diido dariiqadii xalaasha ahayd xagga xaaraanta u kacaya taasi waa mid weeye qolo labaadna waxay idhaahdeen waata aragteena dee la fasaxayda almadaahib alibaaxiya baa la ydhaha waa madhabaha yidhi wax waliba xalaal haynoo ahaadeen baasha nafa cidhiidhi bay ilaahay oo amar laga qaatay iyo diin la raacaa naftii cidhiidhi bay geliyeene baashu xor ha ahaato ama rag ha u tago ama dumar ha u tago ama dhanku doona ha u rida dee oo qofkii ha la fasaxa bay idhaahdeen xalaal iyo xaaraan wax alla wixii ka soo horbaxa dhanku doona ha u rido nin baa waxa uu lahaa waxaaneen gabadh boqorada baan u shaqayn jiray buuri adu waddamadan galbeedka iyo wafdi baan la ahaa waan raaco turjumaaniya wuxuu ahaaba maalintii dambaa bir ramadaan baa ayaanu ku soo beegano markaasay tidhi buui oo waddamadan gaalada madaxdooda mid ka mida bay ahayd waddankii bay tegeen markaas markaasaa waan soomanahay adugu anugu e ma cunayo marka aad bay la yaabtay buui waxay tidhi anigu saddex arrimood haddii ay iqabtaan masan raba haddii gaaja ay qabato waa inaan wuxuun cunaa haddii hurda ay qabatana halka aan joogo un waa inaan jiifiyo haddii hamadi ay qabatana ka igu dhow waa inaan ku dhaqaajiyo leanna uma xejin karayo waaya marka almadaahib alibaaxiya saaxiibka iyo sinada iyo waxaan kale la idhaahdo maxay camalu qawmi luut waxalla wixii xaaraanayba dee qofku xor buuya hala sii daayo dee qofka hala sii daayo taana cidhib xumada ka timi waynu aragnay ubadaan abtirsiimo lahayn oo aabba iyo hooyo uu ku xidhiidhaya aanu jirin ori aan guri lahayn ninna lahayn mujtamac burbursan kala baaba'ay iyo cudurro cidhib xumo keenay natiijadeedii la aragtaana laakiin islaamku waxa uu leeyahay qofkan waxbaa ilaahay uu ku abuuro hamad buu leeyaho baahida inuu gutaa buu doonayaa ha guto dariiqo saxana ha u guto dariiqo sharciyaysan oo ka duwanta xayawaanka ilaa xayawaanku markuu ishelunbuu dhaqaajiyaa marka dariiqo ka duwantaa xayawaanka oo xuquuqi jirayso oo guri la dhisayo oo ubad la baadi doonayo oo xataa aanu dhayt lahayn guurka xataa dhayt looma qabto guurku maba ansaxayaba sidaynu shuruudda ku sheegi doonno haddii dayt loo qabto oo la idhaahdo de waa nikaax maxaa la odhan jiray nikaaxulmutca baa la ydhaha xagga sharciga laakiin meheru shardiya waxbay inaga odhan jireen maba ansaxaba kaas marka waxaa la doonayaa waa heshiis la saxeexayo lagu waarayo ilaa intuu midkood dhimanaya isla allaysanayaan waaya sidaa wanaagsan buu islaamku ayuu u jideeyay guurkaee quruxda badan ee wasadka ah ee dhexdhexaadka ah waxaa jira haddaba xigmad ku jirta xigmado ku jira guurka ama faa'iidooyin ama midho laga goosanayo xigmadahaasi qaar adduunyay leeyihin oo qaar aakhiray leeyihin kuwa aakhira ayaa faa'iido badane bal aynu soo horraysiino xigmadaha laga helayo guurka iyo macnaa sirta ku jirta iyo waxa fawaa'idka ah ee laga helayo marka u horreeya rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa aynu horeba usoo sheegnay wuxuu tilmaamay sunnihii ambiyada inuu yahay dabcan sunnaha ambiyada qofka marayaana dee ajri iyo sawaab buu ka helayaa ajri buu helayaa qofka muslimkaahina wuxuu uruurinayaa ee akownka uu ka buuxinayaa waa ajri waxa labaadoo nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam ummadda markii uu ku dhiirigelinayo guurka in ummadaha uu doonayo inay ugu badato ummadiisa تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم أقول ستان كبرنا من كذا فعل أن المضى بضن حال قوة قانكرة الدولة ويداء يرتعي به معنى قعل كذا إيه إهل كذا إيه أيها لقى إيجي الدورة هذا المضى بضن قرصة بولاي وأيو قيامها رسوشه ويسدت ترسانية marka mukaatir bikum ulumam ummadaha ayaan idinku faanayaa oo ummadayda ugu badan ugu badan doonta buu nebigu leh alayhi salam marka ummaddu si ay u badato waa in la badiyaa guurka adiga arkaa waxaa la yidhaahdaa nimankan dee walaalaheenaa la laynaya filistiin falastiin aada bay u guur badan yihin baa la yidhahaa isagoo yarna qofku wuu iska guursadaa oo iskuulka ku jira dhowrna way iska guursadaan dhalmadana ilaahay waa u barakeeyey ila wuu ka warhayaa addoomihiisa ilaahay wuu og yahay markaasaa ilaahay uu ku arsaaqaa inama iyo hablo badan saasay ku tarmaan tarankooda aada u badan waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyay bay ka mid tahay ilaan ummadda intaasoo sanadkii boqoloo kun la laynayo ee la laynayo ee la laynayo way dabar goy lahay waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyay bay ka mid tahay fawaaidka ku jiray ka mid tahay in shaygii bisilkaha uu kaaga soo baxaya aakhiro markaad dhimato qofku markuu dhinto camalkiisa u go-a ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa ka mid ahaa waxyaabaha u soconayay aw waladin saalixin yadcuu lahu walad wanaagsanoo usoo duceeya walad wanaagsan gidaarka lagama soo qaadee dee hooyo la guursadaabuu ka soo baxaya inaan iyo inaan mid kasta ha ahaado walad wanaagsan oo maaragtay duceeya waxaa ku jira oo laga helayaa zawaajka shafaacat lawlaad in awlaaddu ay aakhiro waalidka u shafaaco qaado dabcan guurkii bay ka soo baxaysa oo waalidkuna marbuu ubadka u shafaaco qaadaa ubadkuna marbay waalidka u shafaaco qaadan aakhiro nabigu calayhi salaatu wasalaam marbuu dumarka wacdiyeeyo waxa uu ugu bushaareeyey mid kasta oo laba ay ka dhinteen ama saddex ay ka dhinteen ilaahay inuu naarta xijaab ugaga dhigay caruurteeda hataa riwaayanka qaarkood tilmaamayaan midna hadduu ka dhinto ilaahay waxa uu uga dhigayaa naarta macnaheedu waxa weeyaan ilaahay baa qofkaa ka dhintay sababtiisa naarta kaga badbaadinaya oo janno ku siinaya faa'iidooyinka adduunyada guurka laga helaya waxaa ka mid ah in qofka ishiisu ay xumaanta ka joogsato ibtiisuna xaaraanta ka joogsato ishiisa iyo ibta labadaa arrimood ayaa labaduba ay asturmayaan labadaas wuxuu ku sababeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu lahaa guursada labada arrimood yaa macshar shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj waa dhallinyaradii u guursada guursada fa innahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfard ishana sidaasaa u asturnaan badan ibta iyo cawradana macnaa waxaynu uga jeednaa cawrada iyo xubinka tarankana sidaasuu ku dhowrsoonaanaya haddii kale qof oo dareen hayo wuu si ishuula sii raaxraacaya waxaa kaluu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ummadda kula taliyey hadduu midkiin arka buu ihi gabadh ishiisa soo jiidatay ama naftiisu ay si uunu yar jeclaysatay xaaskiisa haw tago ha ku aamusiiyo waxa haya xagga xaaskiisa hawla kacoo xaggaa xalka ha ka daya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaa wuu karaabjabayaa qof wuu karaabjabayaa wixii haya halkaasu ku aamusaya waaya fawaa'idkay ka mid tahay fawaa'idka waxaa ka mid ah shucuuru lmas-uuliya qofka marka loo guuriye iyo marka uu dhallinyarada yahay isku mid maaha inanka iyo inantaba marka uu xaas yeesho mas-uuliyad buu dareemaa bal u fiirsada idinku qofka oo si isaga yara duulduulaya oo carruur carruur ismoodaya marka uu isaguba qaar dhalo ama inantii ay qaar dhasho ee uu arko dadkan daba yaacaya baabuu shakila-aan wuxuu isku qancinayaa inuu isagu oday yahay iyadiina waxaa isku qancinaysaa inay hooyo tahay markaasaa qofkii mas-uuliyad buu dareemaya inuu mas-uuliyad dareemo oo xagga odaytinimada u kacana waa ta la doonayo raabit ijtimaaci fawaa'idka guurka waxaa ka mid a in uu bulshada isu keeno ilaahay baa wuxuu tilmaamay basharkii baan abuuray baa ilahay wuli markaasaa wuxuu ka dhigay nasaban wasiiran sida suuratu furqaan ilaahay uu ku xusay basharkii baa ilaahay u abuuray bani aadamkii markaasuu ka dhigay tol iyo xidid nasaban wasiiran macnaa u israaciyey sidaa tolkaaga ugu baahanta ayaad ugu baahan tahay xididkaagana nasabkuna waa tolkii sihriguna waa xididkii ma kala dhacaan waa laba tolla wey qofka had iyo jeer xaas lihi laba tol buu leeyahay kaan xaas lahayna tol keliya buu leeyahay ile qur-aanku sidaa u cabiraya nasaban wasiiran waa sidaas wey sidaa daraaddeed baa soomaalida dhaqankoodu waxau ahaan jiray inaani marka ay meel ku jirto iyadaa safaarad noqon jirtay oo dadkaa xidhiidhin jirtay meesha yimaadee ehelkeeda ah oo ehelka laftiisana iyagaa lagu soo dhoweyn jiray oo waa arrin wanaagsan weeye waxa kale oo ka mida waxyaabaha maaragtay fawaa'idka guurka waa dariiqad ilaahay uu ku dheeraynayo qofkan cimrigiisa qofka goblanka ah dee markaasaa laga aamusaya laakiin qofku hadduu ubad ka tago magaciisu wuu jirayaa muddo dheer baa lasii hadal haynaya odaygii hebel odaygii hebel ama waa reer hebel ama waa hebello magaciisii baa jiraya dariiqad ilaahay uu ku dheeraynaya wey magaciisa waa loo abtirsanaya faa'iidooyin iqtisaadiyina way ku jiraan oo qofka muslimka ay ku qanacsan yahay haddii gabadh aad guursato ay soo biirto maaha macnaheedu inay arsaaqadaadii sii kala cararayso ay badh goosanayso sidaa ha u fikirin nin baa la yidhi dee iska guurso hebelow bay ku idhaahdeen mid ay dhiiri gelinayaan show arsaaqadeeday wada tahaye kolkay toddoba cisho aroos ahaayeen ayuu bu ihi naarta dee anunbaa biilka keena arsaaqadaadii la sheegaya meeday toddobadan cishaba anunbaa wax keenaya aduu miyaanad wax keenayn buui ilaahay baa subxaana wa tacaala ka uu iyada ugu talagalo adiga kuusoo dhiibaya waa ballan uu qaaday alla wuxuu uhi waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum maxaa ku xiga in yakunuu fuqara'a yugnihim allaahu min fadli waxa u guurisaan buu ilahay yidhi inama iyo hablaba ciddii aan xaas lahayn isku astura oo inamadana u guuriya hablahana u guuriya in yakunuu fuqaraa haddii ay fuqarayo inaanay waxba haysaninna yugnihim allaahu min fadli ilaahay baa dheeraadkiisa siin doonaa ilahay wuxuu leey anaa asturi inta iyadu lahayd isagaan usoo dhiibi doonaa waana la isugu soo dhiibaa dadka wax badan oo imika idinka la idiin sahlayo ama gaalada la idiin dubaynayo waxaa u sababa dadka ehelkee wax siinaysaa dabada idin maroojinaya waxu diraysaa ninbaa walaalkiibu ayuu ka cawday oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uga cawday iyo inuu yahay mid aan shaqaynaynin ama mid aan daciifa ama saas oo kale markaa nebigu wuxu uhi war iska daah lacallaka tursaqu bihi war wixii aad ku taraysa ku tar bui waxaaba laga yaabaa in isaga laguu arsaaqaye inuu ilaahayba waxaan aad siinayso isagaba kugu soo dhiibay oo miftaaxba uu kuu yahay baa suuragalehe isaga sii buu ilahay le ayuu ayuu nebigu le calayhi salaatu wasalaam isaga marka halkana rabbi aayadda wuxuu ballan qaaday in haddii fuqara ay yihiin uu wax siin doono fadligiisa waa kaa rasuulkuna sala allahu calayh wasalam xadiidka aynu soo marayna yidhi qofka annaakax yuriidu alcafaaf guursanaya ee doonaya inuu dhowrsoonaado ilaahay baa siinaya fadligiisa saa darteed baa fuqahada qaarkood miskiinkay sharxayaan masala miskiin waxaa la idhaahdaa kaa miskiin waxaa la dha marka baabu sakaa baabka sakada miskiinkaasaa la dhaa miskiin qaarkood baa waxa ay ku dareen miskiin waxaa la idhaahdaa qofka almiskiin man laa zawja lahu baya qofka aan xaas lahayn baa miskiin lagu tilmaamaa leanna kayd ma laha soor baanu lahayn iyo meeluu wax ku baydhiyo wuxuu ku fikirayaa waxaan yaro cuno soco un halkii loo eryaaba waa u hor ilaahay laakiin qofkan kale baruu leeyahay oo ciduu wax u dhiibtaa buu leeyahay oo kayd buu leeyahay haddii maanta awr la qabo kan isagu doobka ahi dee waslad yarunbuu cunayaa laakiin hadduu xaas leeya waa loo muuqmadaynayaa baruura fudla loo samaynaya kumbus baa loo dhigayaa kayd buu leeyahay tallaajadiiba wax ugu jiraa mujtamaca waa adiga arkaoo mujtamaceenna isku si looma qiimeeyo ninka xaas leeya ninka kale marka had iyo jeer qaadhaan la ururinaya waxaa la idhaahdaa imise qoys baa meesha jooga baa la idhaha soo ma imise qoys baa la idhaha laakiin imise qof lama idhaahdo walaahi toban qoys baynu nahay toban reer marka hadduu ninku xaas leeyahay dadka la tirinayaabuu ku jiraa fawaaid iqtisaadiya sidoo kale dee waxaa inta badan loo hoydaa xaaskuunbaa loo hoydaa mid meel iska lugaynaya looma hoydo sida qaalibka ah marka ay noqoto xagga dayfka iyo martida waaya zawaajka inagoon gaarin xuquuqdii laakiin intii hordhac ahayd ka hadlayna iyo guud ahaanba axkaamtiisa waxa uu leeyahay xukum xukumka waxaa looga jeedaa meel bay shareecaddu miisaanbay siisa xukumkiisu muxuu noqonayaa mar waxaa lagu tilmaamaa inuu waajib yahay marna waa sunne marna waa xaaraam marna waa karaaho marna waa mubaax guurkii xaaladahaasuu yeelanaya mar guurku waajib buu yahay qofka faral buu ku yahay inuu guursado oo meelaha uu ka egeegto islaam wanaagsan oo carruurtiisa hooye u noqoto waa waajibba markaasi waxa ay ku tilmaameen culimmadu marka uu heli karayo masaariiftii iyo meherkii naftiisiina sina iyo xaaraan uga baqanayo oo dhallinyarada in badanoo ka mid a ayay arrintaasi suuragal ka tahay wuu iska joogaa halkan oo wuxuu heli karayaa masaariiftiisiiy wixii uu reerka siin laha u heli karaya oo kama warwaraya masaariiftii meesha uu ku nool yahayna waa meel khatar badan oo xaaraantu sahlan tahay labadaasi ko hadday isku darmaan waxaa qabsanaya xadiidkii nebiga iminka aynu soo akhriyaynay ee uhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatasawaj dhallinyaradii ou qofka kari kara gabadhii masruuf u heli kara ha guursado waa amar amar baa dhacay falyatasawaj baa nebigu leeyahy marka amarku walamru yaqtadi lwujuub ilaa an yujada saarif amarkuna wuxuu keenaa waajib ilaa wax ka duwan la helo wax ka duwaana ma jiro guurku sunna ayuu noqdaa qofku masalan kolka naftiisa uu uga aamin yahay xaaraan inuu ku dhaco ee wax xaaraanahoo uu ka baqayaa kolkaanay jirin kolkaana waa sunna wey guurku xaaraan buu noqonayaa haddii ninkani uu gabadh guursado oo uu dayacayo dayacayo waxaynu uga jeednaa arrin ragannimo iyo anfaaci toona uma hayo macnaha xaggii galmadiina ma kari karayo koow masaariifna uma hayo ama calalaqal wixii nin iyo ruux dumara dhex mari jiray baanu kari karayn dee bariis hadday doonaysa xaafadiiba way ka cuni lahayde meeshii dhaqan baa la doonayay oo taran baa la doonayay oo raganimaa la doonayay marka waxa uunoo qaylunbaa ku xigaysa marka iyo kala dhaqaajin ma sabri karayso sidaa darteed intaanay qaadiga u cabanin ama aan ceebtoodu soo bixin meelihiisa ah iska joogo yuu lugoynina karaahu noqonayaa haddii galmadii aanu kari karaynin ay ku adag tahay oo isaga dhibaato ay ku tahay waaya intaa wixii ka soo hadhay waa mubaax guurku mubaax weeye sidaa darteed baa guurkii koobaad ayuu kaasi noqonayaa laakiin kii labaad iyo saddexaad iyo afraad isagu waajibkaa iyo sunnaha midna maahee waa eexaguur weeye eexaguur baa la idhaahdaa abaarguur iyo eexaguur bay kala yaqaanaan reer miyigoo jira ma reerku hadduu guuro abaar daraaddeed buu la guuray haddii laakiin isaga oo iska barwaaqo jooga la arko reer guuraya waxaa la odhanayaa war maxaa idin raray dee xooluhu waaba iska barwaaqaysan yihiin markaasay idhaahdaan waa eexaguur waanu yaro eexaysano halkaa kalaa yar bannaan oo aan saxmad badan lahaynoo halkaasaan u yaro guuraynaa marka eexa guurkaasina dee sharcigu waa baneeyey wax lagu xaaraantinimeeyo kale haddaanu la xidhiidhin xukunkii waa kaa weeye aayaadka aad ka akhriyi karayso baabkan isaga ah sharaxiisa iyo tafsiirkiisa axaadiistii waynu soo qaadanee waxaa ka mid a suuratulbaqara bilowga axkaamta guurka marka ilaahay uu ka hadlayo raggii buu la hadlayaa wuu guubaabinayaa wixii la gudbanayo aadaabta guurka inay ilaaliyaan oo aayaadka baabkan ka hadla fankixuu waxaan leeyahay suurat suurat nisa fankixuu maa daaba lakum min annisaai mathna wa hulaatha wa rubaac guursada laba iyo saddex iyo afar laba laba saddex saddex afar afar qofkii ka baqda inuu cadaalad samayn kari waana mid kelaya raggii baa ilaahay ula hadlo waxa uu leeyahay walaa tankixu lmushrikaati xataa yumin wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika walow acjabat ha guursanina dumarka gaalada ah addoon ilaahay rumaysay ayaa ka khayr badan haba idin cajab geliso taa gaalada ah ama aan islaamka ahayn quruxdeeda iyo qoladeeda walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walacabdun mu'minun khayrun min mushrik hablihiinana ha u guurinina nin gaala addoon ilaahay rumeeyeybaa ayaa ka wanaagsan marka waxaa jira qurux daahirah iyo qurux baatina ama jamaal daahira iyo jamaal baatina qurux muuqata iyo qurux qarsoon quruxda muuqataa waa taa qofka laga arkayo cadaankiisa iyo shilayskiisa iyo xoolihiisa iyo jinsiyadiisa iyo qoladiisa quruxda qarsoonina waa quruxda qiyamka iyo akhlaaqda iyo aadaabta iyo iimaanka labadaasina inta badan waxay kala baxaan ama ay ha laysba barbargeliya waxay kala hadhaan marka xaaladdu adkaato ama duruuftu timaado marka ninkii wax ku dhacaan ama gabadhay wax ku dhacaan qofka quruxda daakhiligaa leh ama baatinigaa leh ee diin iyo iimaan iyo akhlaaq lihi saaxiibkiisaa kama tagee wuu wadaayo wuu la rafaadaayo wuu u safraa dhibkiisa oo isagiiyo ubadkiisaba kan adiga arkoo dee dumarkeenu runtii waxyaabaha ay ku wanaagsan yihin bay ka mid tahay ninkeediibaa waxa ku dhacaya cudur lagaba yaabo inaanu kaba bogsaninba kaga tegi mayso laakiin odaygaa farijka qaba ama uu ku dhacay cudurkaa khatartahay way iska wadanaysa haba ku guurseegtaba way iska wadanaysa waxay dareemaysaa ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba in haddii uu ay sidaa kaga tagta ay ceeb ku tahay isagiina sidoo kale ayuu ku sidanaya laakiin qofku markaanu diini iyo iimaan lahayn qurux iyo qolo kasta iyo maal kasta ha lahaadee waxaa laga yaabaa inuu wax yaroo basiida kaga dhaqaajiyo naag baa ninkeedii waxay kaga tagtay khuuradiisaa badan wuu khuuriyaa maxaan la joogaabay tii wuu khuurinayaa deeta khuuro kaaga tagtay maad u malaynaysaa wax kale ina kugu wadi lahayd adigoo ama caydhoobay ama cudur kugu dhacday adigii caruurtaada marka waa arrin u baahan runtii waa tusaale basiida marka uu nebigu leeyahay gabadha waxaa loo guursadaa afar arrimood afarta arrimood waa maalkeeda iyo qoladeeda iyo quruxdeeda iyo diinteeda ta diintale aan kugu ogahay taa kulliibaan taasu ku duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaan kale hadday soo raacaan waa sax wabiha wa nicmat waa dheeraad laakiin ka laga bilaabayaa kaas guurku waxa uu leeyahay had iyo jeer oo looga baahan yahay raggu markuu guursanayo dumarkuna markay guursanayaan inaa iska eegtaan oo dee ka fikirtaan oo aydaan ilaawin arkaan buu leeyahy waxyaabo lafdhabar u ah arkaantaa shan baa lagu tilmaamaa ninkii guursanayey gabadhii la guursanayey iyo weligii macnaha mas-uulkii inanta guurin lahaa iyo markhaatiyaashii iyo heshiiskii la saxeexayay oo cod ku soo baxaya ama wax cad oo la isla ogyahay waxaana loo yaqaanaa siiqa ayaa xagga sharcigeenna loo yaqaanaa marka haddaad wax guursanayso nin iyo dumar mid kasta aada qofkaasi inuu ku xisaabtamo arrimahan wey waxaynu usoo qaadanayaan dadka qaarkood baa qaar iskaga tagaba isyar madowsada uno iskaga dulbooda kuwan waaya sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka intaasi ay kulmaan ninkii guurin lahaa iyo kii guursanaya inanta iyo inantii la guurinaya iyo markhaatiyaal goobjoogaho meesha fadhiya arrimahaasi marka ay isku yimaadaan wuxuu noqonayaa wax la og yahay oo cad inantii la soo koriye waalidkeedu dhale heblaaye ahayd halkee lagu ogaaday halkaa warkaasi wuu cad yahay haddii intaa laga kala tago arrinkaasi waa madow yahay sidaa darteed ayaa islaamku uu shardi ka dhigay weliga nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ayuma mra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail fain dakhala biha falaha almehru bima istaxalla min farjiha gabadh kasta oo guursato weligeeda la-aanti macnaha iyada oo aan mas-uulkeedii ogolaansho ka haysano waa xaq uu isagu leeya aanu guurinin guurkeedaasi waa baail waa baail waa baail buu nebigu ku celiyey maadaama cawradeedii uu xalaashaday kan guursadayna meher ha siiyo waxba isuma hayaan laakiin ha kala dhaqaajiyeenoo meher ha siiyo aayaddii aynu goortii dhaweed soo akriyaynayna waa laga fahmaya ilaahay baa wuxu uhi walaa tunkixu lmushrikiina gaalada ragga ah raggiiyow ha u guurinina eg meesha waxaa lala hadlayaa jamac ragga baa ilaahay ula hadlay oo madaxdii muslimiinta iyo hablaha ciddii mas-uulka ka ahayd walaa tunkixu lmushrikiina ragga gaalada ha u guurinina marka laba qoloo raggabaa ilaahay uu sheegay kuwii guurin lahaa iyo kuwii loo guurinayay macnaha waa inay gacanta ku hayaan guurka mas-uuliintii habluhu inantii dee cid baa soo korisay oo ku soo tacabtay marka uu xil wareejin ku samaynayo ee kaa kale lagu wareejiyena dibudajinuu ku samaynayo dee waa in wax la isla ogyahay ay oon iska xamaalaninu waaya ila xoolahaaba la diidaa had iyo jeer in la iska qaato iminka hadduni yimaado gurigaaga wax ka qaato yaa lala yaabayn waa lala yaabayaa oo waxaa la odhanayaa siduu ku qaatay miyaa la siiyey maya lama siinin dee haddaa waa tuug ayaa la odhanayaa laakiin hadduu inan qaato de wa iska caadiya hibadun ha laga qaado ayaa laga yaabaa in la idhaahdo taasi markaa waxaynu kusii akidaynaa arkaanta weligu mas-uulka inantu muhimmadaasuu leeyahay waxaan sahlanayn wey marka haddii mas-uulkii la waayo qaadigaa guurinaya haddii mas-uulkii la waayo ka ku xiga isaga ee xigtada ah ayaa guurinaya ama wakiilkii weligaba dee oo weliga laftiisu waxbuu soo cid buu soo wakiilan karaa guurku waxa uu leeyahy shuruudo shuruudihiisa waxaa ka mid a inay inantu raalli tahay inantu waa inay ka raalitahay cidda loo guurinayo oo lama qasbi karayo qalad bay ahayd tii soomaalidu ay samayn jirtay dhabargaraaca dhabargaraacu beri hore quufluu ahaa berigii sii horraysay isagu ahaaye marxaladuu soo maray nin baa inan jeclaanayo markaasuu odhanaya dayntii ay yaradii iyo gabbaadtii iyo wax ku weydiin lahaayeen waxba ma hayside iyadiina waa doonaysa u dhangalaynayaa isagii afar ilmaadeeradiibaa qaadaya sidaasaa meel qarfaa lagu geynaya lagu meherinayaa waxaana kalifayay duruuf dhaqaalo oo markaa jirtayoo inanta wax laga dooni jiray xoolo xoolaa laga dooni jiray ti imika laysla soo dhaafiyo nasiib wanaag ninka inantiisa la helaa inan inan fiican oo ka xaslanaya maaha inuu ku xidho qoladeebuu yahay iyo isku reerma yihin iyo kuwa ma kala guursano iyo arrimahaas waa arrimo aada u foolxun wey cuqubadoodana kollay ma fogaato haddii sidaa loo fikiro rasuulka sala allahu calayhi wasalam waktigiisii ninbaa inantiisii nin kale u guuriye isku reer yihiin oona inantu doonayn nabiga usoo dacwooto waxay tidhi abba wuxuu ii guuriyey mid aanan doonayn oo yar dhaliilaha uu ku kabayo ikhtiyaar baad leedahay macneedu waa maxay sidaana waad ku dayn kartaa waana diidi kartaa dib bay u fikirto oo gabadh caaqilada bay haydo waxay tidhi kol hadduu aabba ii guuriyey iska aqbalay laakiin waxaan doonaya inaan muujiyo dumarkuna arrinka inay girgirka iyo gadaanka haystaan oo aan ciyaar waxba lagu dhaafin karaynin xaqooda ay leeyihiin baan doonaya inaan muujiyo marka halkaa waxaa ka baxay oo haddii shardigaa la waayo ma ansaxaya guurkii waxaa ka baxay wixii odhanaya waan kugu duceeyey in inantii hooyadeed ama aabbaheed uu yidhaahdo waan kuugu duceeyey kan ee iska xejiso iska aqbal waa arrin aan sax ahayn weeye marka aabbihiibaa waalidkii ama mas-uulkii inanta ayaa raalli noqday inantiina way raalli noqotay xataa ahar ama xadiis aan sanadkiisu qawi ahayn baa wuxuu tilmaamayaa aamiru nnisaaa biummahaatihin dumarka waxaa kala tashataan marka guursanaysaan hooyooyinkooda hooyadu waa dee maxay adiga kuu noqon dee waa sodohdii inanta hooyadeed xataa in lasoo maro raalligelinta lagu daro waxaa la dhahaani gunbay ka tolantaa marka haddaad sodohda ka dulboodo iyadoo xanaaqsan kabtaa ma yeella meelunbay kaaga soo wareegi marka waxaa laga yaabaa wakti wakti aanad ka soo waaqsan karaynin in ficiltankeeda uu kugu soo baxo haddii iyada aada raali geliso sodohda markaad guursanayso ee safgarataa odaygaba ka hor odayga iyadubaa soo ballaminaysa ee raggii waa lala ballansanyay meesha ka kacun bay odhanaysa waa tilmaan wanaagsan weeye oo maaragtay khibrad ku salaysa waaya shuruudihii bay taasi ka mid ahayd shuruudaha waxaa ka mid a intifaau lmawaanic wax guurka hor joogsadaa inaanu jirin intifaau lmawaanic waxyaaba waxaa jira guurka hor joogsado caqabad ku ah oo gabadha hadday kaaga gudbayiin aanad guursan karayn waa macluumaad guuda aynu bixinayno runtii dadku u baahan karo oo fiqigeenna islaamiga macruuf ku ah mawaanicdu maxay tahidaa isweydiinle markaa maxaa hor joogsada had iyo jeer gabadh in la guursan karo waxa hor joogsadaa way ilaa adugu si kale haddaynu udhigno gabadhu waa inaanay ka mid ahayn dumarka islaamku uu xaaraantinimeeyey guurkooda oo waxaa la yidhaahdaa almuxaramaatu min annisaa wakadalik mawaanicu nikaaxna waa la ydhaha manaha baabkaa waxaa hor joogsan kara maala nasab haddii dee abtirsiima idin midaynayso waxaa hor joogsan kara ridaac haddii aad naas wada nuugteen waxaa hor joogsan kara musaahara haddii xidhitinimo ku kala xaaraantinimowdeen misale waa gabadhii inankaagu furay ama waa gabadhii aabbahaa furay dee ma guursan karaysa waxaa hor joogsan kara licaan suuratu nuur ilaahay siduu kaga warramay waa labadii qof ee isfure isla nacdantamay waxaa hor joogsan kara ixraam xaj bay xidhantay ama ninkan ay gabadhu guursan lahayd xaj buu xidhan yahay iyo cumro haddaa xajka iska heshaan joojiya ha bilaabina guurka iyo xajka iyo cumrada macnaha waktigani waa wakti ilaahay u xidhan oo u carbuunan wakti cibaado weeye wakti ilaahay iska leeyahay weye waktigii aynu wax guursanayno aynu raaxaysanayno aynu faakahaysanayno cagtaa loo dhigaya waa adoo salaad ku jiro oo kale haddaad salaad ku jirto dee arrimahaaga arrimahaaga goonida waad u kaadinaysa haddaba haddaad ramadaan ku jirto waad u kaadinaysay wixii markaa soomka jebinaya tanna wuxunay ka mid tahay waxyaabaha xajka aan loo ogolayn ee ka xaraama qofkii haddii ay dhacdo in qofkii ixraamnaa ee cumrada xidhnaa ama xajka xidhnaa uu isku dayo gabadh inuu guursado guurku ma ansaxayo iyana lama guursan kara isna ma guursanayo waxaa hor joogsan karaa ikmaalularbaca dee tiradii sharcigu ogolaa uu dhammaystirayba hadduu afar xaguu ku socdaa hadduu dee afar dhameeyey tashanaad ma ansaxayso waxaa hor joogsan karaa in nin ay u mehersanta ama ay ka ciddo tirsanayso haddii nin ay u meher ugu xidhan yahay si sharciyana aan u furin ama si sharciya aanay u kala tegin ha iska guursaninun taasaa ayaa khatar badani ku jirtaa iskama furanta un gabadhu automatic si tilqaa'iya isagama furanta un haddii muddadu dheeraatay iyo waxaa oo muddo ay kala maqlaayeen oo aanay is arag wallaahi dee shan sanaba kaa ismaanaan arage maxaaba dee igaga xidhan inay tidhaahdo maaye waa inuu ama isagu furaa haddii ay xaq u leedahayna ay fasakhaad qaadataa ama fasakhaadi waa inay jirtaa qasab laga furaa ama waa inu isagu furaa laakiin gabadh ama ruux dumara oo nin u mehersan inuu nin dambe ka dulgeliyu guursado udhaa waxbaan guursanayaa guur noqon mayso waa albaabkan oo xidhanoo mar haddaan albaabkii la furin jidaarunbaad madaxa la dhacaysa ilaa intuu madaxu ku burburayo taana alla ogaado hala iska hubsado raggan iyo dumarkan isla faraha batee isla wareegaya bal hala iska hubsado hala iska hubsado mawaanicda waxaa ka mid a xataa haddii uu ninkii furo yay degdegin ilaa intay cadadbaxayso waa inay cadadbaxdaa cadadbuxu waxa weeye waa muddo oo gabadhu aanay ninka guursan karin waxaa ka mid a mawaanicda waxyaabaha ka hor joogsanaya de haddii gaalnima jirto mar haddii aanay islaam ahayn gidaar baa kaga gudban guurkeeda almuhim shuruudihii waxaa ka mid noqday in uu jiro shardigaa ah intifaau lmawaanic wax guurkii ka hor joogsada gabadhan waa inaanu jirine ay xalaal u tahay qodobka sagaalaada guurka iyo qodobadiisa ka mida waxa weeye alaadaab aw almuqadamaat marka labada qof isguursanayaan aadaab buu sharcigu dhigay ay tahay in la maro aadaabtaasi waxay ka qayb noqonaysaa labadan qof in guurkoodu uu sii daayimo si wanaagsan nolol ay u wada qaadan karaan oon turunturo lahayn inaanay soo kala boodin inay sharcigii waafaqaan aadaabtaa waxaa ka mid ah sharcigu wuxuu fasaxay iyadoo gabadhan marka hore ama ninkanba ninka labadan qofa isguursanaya eegmadooda ay kala xaaraamahay waxaa sharcigu amray in ay is-arkaan inay is-arkaan si gaara raggii ilaahay ula hadlo waxauu leeyahay waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga mu'miniinta nebi maxamedo waxaad ku tidhahdaa ishiinna aragga xaaraantaa ka laaba waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna dumarka mu'minaadkaana waxaad ku tidhaahdaa ragga ha eeginee ishiinna xaaraanta ka laaba yaday taasi jirtay mar haddii intii la ysaga soo dhowaanayo xaas la noqonayo qofka ay nolol wada qaadanayaan inuu iska eegu ka bogto isaguna si wanaagsan isaga eega iyaguna si wanaagsan ay qof waliba ka kale indhaha ku kala qaado waa la ogolyahay halkan waa xalaal weeye in asxaabiyaa guursado markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi war ma iska eegta markaasuu ihi maya iska eeg buui fa ina fii cuyuuni lansaari shaya qoladaa aad ka guursata bal indhahooda waxbaa ka yara sii ahaan jire wuu la talinayaa nebigu marorad iska eeg buu marka wuxuunaad isweydiinaysaa talow intee laga eegi karayaa soo maaha intee laga eegi karayaa talom sidii soomaaliya dabada loo faydaya wax la yidhiyidhi laakiin jumhuur culamaa culimada islaamku say u badan yihin waxa wey gabadha in laga eegayo intaa wejiga iyo labadaa gacmood intaa laga faraxasho wejiguna quruxdeedu ka turjumayaa gacmuhuna jidhkeeda kale ka turjumayaa muuqaalka uu leeyahay iyo naciimnimadiisa intaasi kaaga filan wejigeeda iyo gacmaha iyadiina dee kol hadday odaygan doonayso iyay soo niqaabanin leannahu markaa in go-aan la qaadan kari waayo ayaa dee dhacaysa hadday soo gaashaamato oo arkiba kari waayo dee u dhaqaajinu marka sharcigaa u fasaxay taasi waa taa weeye marka la leeyahay eegmada xadgudub iyo gaboodfal labada waa in laga ilaaliyo gaboodfal waa laga ilaalinayaa oo wuxuu qofku xaqu leeyahay inankuna xaqu leeyahay inantuna xaqu leedayaan loo diidin dee inantayda waa taqaanaa ee guurso un dee ama iyadiina ay tidhaahdo muxuu iga eegayaa dee hadduu doonayo dee hay guursado oo shiraaqato ma aha qofkiibaa wuxuu xaqu leeyahay ayaa maaragtay loo diidayaa oo sharcigu xaq u siiyey taasi waa taa weye amaba oo taa waxaa ka had iyo jeer ay ka dhacdaa shabaabka ama dhallinyarada mutadayiniinta ah ee had iyo jeer asturnaanta ku dadaala ayaa mararka qaarkood xoogaa halkaa ku yara xadgudbooo inantiiba araggeedii laga bogan kari waaya inantu inankaa iska eeg inankuna inantaa iska eego hadday doonayaan guura ka wada hadleen hadday isafgaro waana dee ha kala dhaqaajiyeen ilaa midnanka kale waxba kamu boosane taasay dadku ceeb u arkaa ceeb baa haddee waktigii salafka guur bay ninkiiyo gabadhu ka wada hadli jireen hadday isafgaro waana way kala tegi jireen inanta ninkaaga nin waad odhan kartaa inantaydaa guurso haddaa isafgarataan oo la hadal waanu isafgaran weyni bes khalaas wax dhiba ma laha wax curshiyo ma laha macnaheedu maaha haddii inantii uu kani eego oo uu guursan waayo inay ka kactay maaha ama uu mujrim yahay maaha tu kalena ma wanaagsanoo tan iminka ay internetka un laga yaro wada hadlayo iyo shabakadaha iclaamigo halkaasun ay ka wadayaan hadalkiioo dabeedna aan isguursanno ha ismabay aragba ama sawir yarbay usoo gelisay isna mid yarbuu usoo geliyey ama sawirkeediibay u dirtay isna sawirkiisiibuu u diray waxaba laga yaabaa in goordhowto marka ay garoonka isugu yimaadaan ama meel iskaga soo horbaxaan qofkuba sawirku haystay mid aan ahayn uu ka soo horbaxo isagoo yar uu sawirkiisii u diray oy dhacday dabeetana isagoo ciraystay oo bidaar leh meesha ka soo boodo markaa sawirkaas la meherinayaa ma aha isaguna wax hagaagsan hagaagsan maaha tu kalena ma fiicno labadii qof marka ay isguursanayaan haddii sharcigu u baneeyay inay seegaan ma aha heer xaaraana in la gaadho oo laydhaa labadaa qof waxay doonayaan inay isguursadaan koow dabeetana way isla baxaan way isla baxaan oo hudheeladay ka wada casheeyaan oo uuna iswada socdaan oo sidii laba shimbiroodunba saa isu daawanaya oo isu hor fadhiyaan taasina arrin maaha waaba laga yaabaa in sinaba ka dhacdaba labadan qofe isku tacalluqay ee kala dhammaan le habeen iyo maalin isla baxaya inay kala sinaystaan oo uruun meeshuu ka soo baxo waa foolxumooyinkay ka midta dhaqamada qaarkood oo liid labada qof heerkaa sharcigu ogolaya inay dhaafaan maaha aadaabta waxaa ka mid a ikhtiyaar araggaa waxa wehelinaya doorasho ninkuna inuu gabadha doorto inantuna inay doorato ninka sababtu u dooranayaa waxa weeye qofkani labis buu yahay qur-aanku cibaarada qur-aanka eeg iyo muuqaalka uu qur-aanku bixinayo hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ilaahay baa wuxuu ihi dumarku dhar bay idin yihiin idinkuna dhar baa u tihin dee dharkaaga marka aada iibsanayso wakhtibaa kaaga baxa doorashadiisa soo maaha xataa sharcigeennu waxa aada iibsanayso haddii aanad dooranin wuxuu kuleeyahy iibkaasi mabu ansixinba hadduu qofka aad ka iibsanaysaa ku idhaahdo dabadun qabso midun ku nasiibso iibkaasiid ansaxay maaha bayculmulaabada bayculmunaabada iyo bayculxasaad iyo bayculmulaamasa waa iib aanay ku jirin doorasho marka dharka wanaagsane ku anfacaya ee aad qurux ka heli karayso waad doorataa qofka lamaanahaagaana waa inaad doorato maxaa lagu dooranayaabaa isweydiinle nabigu calayhi salaatu wasalaam si aynu hore usoo xusnay diintiiyo iimaanku sheegay diintii akhlaaqda diintiiyo akhlaaqda in lagu doorto markaasaa wuxuu la hadlay mas-uuliyiintii inanto waxau hi idaa jaakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuhu wailaa takun fi lardi fitnatu wafasaadun cariid aw kabiir markuu idin yimaado qof diin iyo akhlaaqle inantiina u guuriya haddaad diidaan taa fitnaa dhici waxaydaan filayn oo foolxumo ah ayaa dhicibuu ku hanjabay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana la arkay taas waa taa weeye waxaa kaluu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam khayru nisaai man ina man idaa nadartahaa saratka wa idaa amartahaa ataacatka wa idaa aqsamta calayha abaratka wa idaa qibta canhaa xafidatka fii nafsiha wa maaliha dumarka waxa ugu fiican ta marka aada eegto kaa farxinaysa ee weji furfuran kugu qaabilaysa ama dhegteedii iyo quruxdeedii leh marka aada amar siisana arrinkeena ee kaa qaadanaysa macnaha aqbalkeena marka aad ku dhaaratana aan kula xintamayn oon canaatamaynin caqli leh oo aan dhaarta kugu fashilinaynin odhanaysa odaygiibaa waxaa ka dhaarta kolka aad ka maqan tahayna ammaanada ilaalinaysa taas waa doorashad macnaa waa in qofkan diraasad lagu sameeya loo dhabogalaa waraysi macnaha akhlaaqdiisa iyo caqliyadiisa iyo aqoontiisa iyo taariikhdiisa hore in wax laga eegi karo wey waxa uu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu inantiisa u guurinayo kaa diinta leh ee akhlaaqda leh ee aadaabta wanaagsan haddii uu ka baydho maxaa dhacaya man zawaja kariimatahu min faasiqin faqad qadaca raximaha qofka inantiisa u guuriya kariima inantiisa wanaagsan ee u hanka wenya qofka u guuriya qof faasiqoo bilaa diina qaraabadeedii waa gooyey buu nabigu yhi calayhi salaatu wasalaam inantaas si wanaagsan umuu xidhiidhin xaqii ay lahaydna muu siinin marka taasina waa taa weya sharcigu halkaasi uu ka taagan yahay soomaalidu waxay odhan jireen aabbaha ama waalidka mar buu ilmuhu uga baahan yahay hilimaad mar quru uga baahan yahay markaasina waa marka uu hooyadii u doonaya ama aabbihii ilaa ilmuhu ma dooran karo ilmuhu dee weli muu dhalaninoo isagu ma dooran karo marka aabbuhu waa inuu hooyo wanaagsan u dooraa hooyaduna aabbo wanaagsan waa inay doonto markaas ayuu qofku u hiiliyay ilmaha uu dhali doono inta kale isaga hadday ikhtiyaar leh aadaabta waxaa ka mid ah inay jirto khidba iyo khudba labaduba khidbaduna waxa weeyaan in inanta loo soo geed fadhiisto la weydiisto waalidkeeda dabeed qabuul uu bixiyo qabuulkaa kadibna meherku yimaado khudbaduna waxa weeye taa uu nebigu jideeye calayhi salaatu wasalaam in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinu ducadaas ay maaragtay ka mid tahay ducadaas u horayso in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdiihi wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayiaati acmaalina ducada intoo istikfaarta la dhammeeyo iyo khudbatulxaaja baa la idhaahdaa in saddexda aayadooda ka dambeeyana la raaciyo had iyo jeer aragteen muxaadaraadka iyo in lagu bilaabo aadaabta waxaa ka mid a in meherka la dedejiyo meherka inagu ma siino xaasaska soo maa salafkii waxa dhaqan u ahaa waaba loo qadimi jirayba innaga laakiin haddii dee looba qadimo waxaaba laga yaabaaba inay u qaadato in la furayo waxaana keenay taasoo kalifay waa lagu tababaray waxay aragkeenuun dumarku marka gabadh meher la siinayaa inaytay wakhtiga la furayo laakiin waa in waa xaqay leedahay iyay diidin xaqeeda isaguna yuu deerifayni aadaabta waxaa ka mida waliima meel haddii lagu farxo waa in wuxuun la cuncunaa meel haddii farxadi timaado nebigu calayhi salaatu wasalaam inaan asxaabiya buu arko cabdiraxmaan ibnu cawf la odhan jiro guursadayo wuxuu uhi awlim walow bishaat waraa la bari sameynee fadhiyana ha ahaadeen farxadda ayaa lagu soo dhawaynayaa waa in meesha la sameeyaa casuumad waa in la sameeyaa inkastoo taa laftigeedu ay u baahan tahay dee inaan ku habboonta inaan lagu xadgudbin innaga waxa dhacda ilaa afar casuumadoodoo isdaba socda markii la meherinayey waa casuumad markii maxaanku dhahdaa habeenkii u horreysay lasoo aroosayey waa casuumad maalintii waxbaa la qalay islaantii sodohda ahayd fujaano badan bay daba wadaa waa casuumad kale iyana afartaasaa la midayn karaa mid quraa lagu soo ururin karaa waaya xuquuqda labada qof ay isku leeyihiin waa xuquuq ka dhaxaysa iyo xuquuq ninka saaran iyo mid gabadha saaran ayay u qaybsamayaa xuquuqda masalan ka dhaxaysa waxaa ka mid ah si aynu horeba usoo xusnay in xidhiidtinimo meeshii ay ka imanayso xidhiidtinimo oo in looga jeedo in qaraaba ay ka imanayso meeshii oo iyada ehelkeedii xaaraamka iyo guurkoodii waxaa ka mid a xuquuqda nasabkii weladku inuu sugmayo mar haddii caqad sharciya labadan qof ay isku mehersadeen nasab baa sugmay ubadka ka dhasho halkaa aabbihiibuu ku abtirsanaya haddii aanu heshiiskaasi jirinna caqadkaasi meherkaasi haddaanu jirin ilmahaa dhashay hooyadii unbu raacaya xuquuqda waxaa ka mid a almucaasharatu bilmacruuf si wanaagsan in ay u wada dhaqmaan waa arrin ka caamsan wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilaha ui si wanaagsan oola dhaqma dumarka waa arrin ka caamsan waxsiiya oo guri iyo cunno iyo waxa way ka caamsan tahay waa la dhaqan wanaagsan iyo isfaham iyo istixgelin oo xataa qofku wax uu xaq u leeyahay marka uu ka tanaasulo ayuu la dhaqan ka fiican la yimid xuquuqda waxaa ka mid oo sharcigu meesha uu keenay mar haddii meherkani dhaco hubuutu tawaaruf inay isdhexlayaan waan kuu guuriyey inantaydii waan guursaday markii meherkaasi dhacay ayaa labadii laysu guuriyey midkood dhintayba xoolaha ugu badan hadduu leeyahay qofkaasi dhaxalkiisunbuu qaadanayaa kii meherka ka qayb galay haddii iyadii ay dhimato xoolaheedii kala barunbuu qaadanaya ninkii kelmadaasuu ku qaadanaya waayo waa hubuutu tawaarud sharcigeenaa siiyey xuquuqda ay isku leeyihiin waxaa ka mid a labadaba ka dhaxaysa muwaasaatu alaqaarib cidda isaga ka soo jeeda inay iyadu xidhiidhiso cidda iyada ka soo jeedana inuu isagu xidhiidhiyo oo tolkii iyo gacalkii iyo xigtadii inay yihiin oo ogaado sharcigu sida uu farayaa sidaas nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamka isagoo la hadlaya ayaa wuxuu leeya war dalka masar laydhaa marka furataan waa mucjisooyinkiisa ka mid lamama furaninba in la furanayna muslimku ma ogeyn laakiin wuxuu leeyahay marka masar furataan hagaajiya dadka ku nool fa inna bihaa nasaban wa sihran nasabna waan ku leeyahay xididna waan ku leeyahay nasabku markaa nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam waxa weeye hooyadii ambiyada ama nebi ismaaciil hooyadii oo aajare la odhan jiray baa ka soo jeeda masar masar bay ka soo jeedaa ata halkay taaganta islaantaas waa nebi ismaaciil oo carabtu ka farcan tahay oo nebi maxamed kasii farcan yahay ayaa masar ka soo jeeda xidhitinimada uu xusayaana waxa weeye dumarkiisa mid ka mid ahoo maariya alqibtiya la odhan jiray illa waa qibdiyiintii baa ku noolay maariya alqibtiya ayaa ka soo jeeda marka taasi baa loo baahan yahay muwaasaatu alaqaarib bayna azawjayn in la xidhiidhiyo oo aan la lumin ma aha inaad tidhaa reer kuwa kale maxay dee sheegiba reer naagunbaa kaa raacdee reer ruux dumarunbaa kaa raacdee inta kale maxay kaaga meeraysanaya ama aad de garan aada garanba weydo aabbaheeda labaad iyo waxaa ama markuu yimaado aad tidhaahdo xaggaad u socotay maxaad doonaysay dee aad tidhaahdo oo aada u fikirto sida gaaladu ay u fikirayaan oo qofku waalidkii kan lamaanihiisi ahaa waalidkiisii iyo walaalihii iyo ehelkiisii uu ilaawo ama ka soo horjeedsado ama diida inuu xidhiidhiyo taasi waa arrinaan hagaagsanayn wey arrinaan hagaagsanayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wax kala daayo xigto iska dhaaf xigto ka ugu xidhiidhin buu ugu xidhiidhin badan buu ahaa iyo xidhidbee saaxiibadihii xaaskiisa khadiija saaxiibadahay lahayd waa khadiijadii dhimatay saaxiibadaheedii buu odhan jiray marka neef la qalo ha loo geeyo khadiijay saaxiib ahaayeen waa xaqa labadooda ka dhaxeeya wey xuquuqda labada qof isku leeyihiin ee weliba ooridu leedaha waxaa ka mid a xuquuqda maaliga loo yaqaano ee maalka ah meherkiibay ku leedahay masruufkiibay leedahay sakaatu fidrigiibay leedahay caafimaadkiibay ku leedahay waxa la wixii reerku dhaqaale u baahan yahay sharcigu ninku saaray de waa nasiibkaa haddii qaar kale ilaahay kuu bixiyayo iyagu ay kaa biiliyeen ay kaaga fillaadeen waa nasiibkaa ya waaba sida qoladiina halkan u badane haddii qaar kaaga fillaadeen ay yidhahdeen wa bal annagaa biilin doonne ag fadhiiso oo adigu ciyaalka waaweyn ka mid noqo taasi waa ilaan waa waaya ilaan isaga laftiisu macnaha taasi waxaad dareemi karaysaa markay taasi meesha ka baxday ee biilintii raggu ay meesha ka baxday ee qur-aankuna cayimay raggu miisaanka qoyskiiyo maamulkiisaay leeyihiin baa ilahay ui alrijaalu qawaamuuna cala nisaa waxa uu ku sababeeyey rabbi bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdi way ku wanaagsan yihiin maamulka oo dumarkay kaga fiican yihiin maamulka qoyska koow ad adayga iyo dulqaadka iyo qiimaynta wax badan waxa uu ku xigsiiyey sababtay maalmulka ku yeesheen wa bimaa anfaquu min amwaalihim xoolahoodana waxbay ka bixiyaanoo dee qastadana iyaga haya iyo dhaqaalahabaa qur-aanku uu leeyahy siday mas-uuliyadda ku yeesheen kow marka ay tii meesha ka baxday ee wax uu hayaaba aanu jirin dee waxa idinku batay erayga soo noqnoqonaya odhanaya dee maxaynu ku murmaynaa mabiil baad isiisaa adeerow maxaynu isku haysanaa inu ku murmaynaa dee waxba kaagama baahniye macnaheedu waan ku xeerin lahaa wey haddaan wax kaaga baahnahay marka xuquuqda maaligaa ninkaa la saaray ee gabadha lagu madax xataa sakaatfirigii iyo walqashii caruurta iyo waxaasoo dhan iyo magtii iyo ninkaa lagu leeyay horidii waxba laguma leh xuquuqda ay ku leedahay waxaa ka mid a hayrulmaaliga aan xoolaha ahayn la dhaqankaa wanaagsan aynu soo sheegnay ka sakow haddii dee uu laba iyo wixii ka badan qabo in uu u cadaalad sameeyo sharcigu faral buu kaga dhigay cadaalad inuu u cadaalad sameeyo nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka laba dumara qaba ee u kala eexda maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa jaa yowma alqiyaamati wa shiquhu wa axaddu shiqayhi saaqit iyadoo labadiisa dhinac mid ka midii uu laalaado oo uu saa u jiidayo faalijku qabo marka waxaa lagu garanayaa inuu yahay kaasi kii dumarka u kala eexan jiray nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyadoonu waajibba ku ahayn u cadaalad samaynta dumarka haddana wuu cadaalad samayn jiro markaasuu odhan jiray allaahumma haadaa qasmii fii maa amlik falaa talumnii fii maa tamliku walaa amlik ilaahu intaa kari karaya waa intaa ee ha igu canaananin waxaad kari karaysa anigu aanan karayn waxa ilaahay uu karayaa waxa weeye qofka dareenkiisa iyo jacaylkiisu kollay dumarka uma sineen qaarunbuu u leexanaya marka taa dee aniga awooddayda way ka baxsantahay xagga abateedka oo adigaa ku abuura qofka taa ma karayo laakiin wixii kale waan ugu cadaalad samaynaya buu nabigu lahi calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa xusid mudan si dadka maaragtay midhka dhaafay ee laba xidhiglayaasha iyo kabtanada iyo balajaaniska uga yaro faa'idaystaan ama ay qiil ugu noqoto xaqan isaga ah waa xaqay leedahay ruuxa dumari dumarkaa xaqan leh marka haddii xaqaa ay ka tanaasulaan iyagu oo mid ka midii ka tanaasusho way ansaxaysa tala mid baaba tidhi waan iska kaa daaye taa iskala joogo aniga markaad isoo haleeshun haynoo ahaato kuma dembaabaysa waayo xaasaskii nebiga mid ka mid oo sawda la odhan jiray ayaa waxay tidhi nebi maxamedoo anigu habeenkaygii iska maqnow islaan weynba oo gabowday baan ahaye caaishadaa da'da yar baanaan siiyey anigu kaasaan habeenkaygii ugu deeqae sida kalun aynu isaga warhayn oo meherkuuna isugu keen xidhnaado xaasaskaaga sharafta aan halkaa ka helo laakiin caashaan siiye habeenkaygii markaa haddii uu idhaahdo heblaayoy dee haleelkaygu waa iska yaryahay oo xaggaasaan u badnahay adiga dee wakti kooban u haynoo ahaato ay ku heshiiyaan waa sax kuma dambaabayo adiga bil haynoo ahaato ta kalena koob iyo toban bilood hadday islaaf kartaan wax iska ansaxaya wey halkaa jaanis baa laga faa'iiday xuquuqda waxaa ka mid a runtii ay isku leeyihiin labada qof in midibaka kale diintiisa ilaaliyo diintiisa u ilaaliyo atarbiya hadduu isagu wax ku dhaamo gabadha cilmi iyo cibaadaba ha u kordhiyo hadday iyadu wax ku dhaantana ha u kordhiyo ha u kordhiso labada qof waa labada qof qur-aanku wuxuu ina farayaa in ixsaan la sameeyo walaalka aada ixsaan u samayso cid aada ixsaan u samayso kii lamber kow ka ahaa lamber kow weeye kani lamaanahaagu ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan ilahay ixsaan buu idin faraya cid aad u ixsaan samayso waxa ugu wanaagsan caruurtaada aabbaheed cid aad u ixsaan samayso waxa ugu fiican caruurtaada hooyadeed marka taasina waa ta la doonayo inuu ninkuna tusaale wanaagsan xaaska u noqdo xaaskuna isaga tusaale wanaagsan ay u noqoto oo midibaka kale uu u kiciyo cibaadada khayrkana ku abaabulo maalintuu arkay isagoo diinta ka gaabinaya waa inay ku canaanato isaguna ku canaantaa abudarda asxaabigii la odhan jiray ayaa waxa uu la hadlayaa xaaskiisa siday u wada soconayaan iyo barnaamijkoodu markay isguursadeen u dhigaya wuxuu leeyahay heblaayoy waxaan kuu sheegayaa markaan anugu cadhoodo ama aan ka dhaco aduguy muslax markaad cadhootana anaa ku muslaxaya dayaynaan isla xanaaqi waan isku qarxaynaaye markuu midiliita ka kalena yuu hoos ula dhici marka taasina waa guud ahaan dhinaca diinta xaqa ay isku leeyihiin jazaakum allahu khayran intaasaynu kusoo koobi lahayn wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu